galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa xad bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa afar iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo sahre cabdi axmed
abada idaacaddeena aad ku baal doontaan galabta waxaa ka mid ah shirka madaxda soomaaliya iyo somalilan oo si rasmiga uga furmay qasriga madaxtooyada jabuuti fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in somalilanna dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karta u raadiso soomaaliyana ay ku soo fashilantay inay dowlad aan somalilan ka mid ahayn ay xamar ka dhisto sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan toddobaadkan cudurka covid -ka cimiladu saamayn ma ku leedahay faafitaanka cudurka waxaan dhihi karaa ma hayna weli cilmi baaris inta la sameeyey la leeyahay dadka qabaa cudurka midka kale ma u gudbinayaan cimilo kasta ay joogaan waxaa muhiima waxay tahay in dadku isku soo dhowaado in etikeetkii qufaca aan la hagaajin qofku inuusan maaska wadan inuusan gacmihii iska dhaqayn intaasa horta muhiimka u awaajibta qodobada iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan
qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay axmed maxamed islaam axmed madoobe u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamul goboleedka jubbaland qoraalka ayaa lagu sheegay in mudaxileedka madaxweynaha jubbaland uu noqon doono laba sano oo kasoo bilaabanaysa markii uu dhammaaday mudaxileedkii hore waxa ay dowladdu ugu baaqday madaxweynaha jubbaland inuu qabto shir ay kasoo qayb galaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland si looga gudbo khilaafaadkii ka dhashay doorashadii jubbaland qoraalkan kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay dowladdu ka xun tahay sida hadalka loo dhigay faragelin ay sheegtay in dowladda kenya ay ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya taas oo sida hadalka loo dhigay ay ku doonayso in cadaadis siyaasadeed ay uga dhigto dowladda federaalka ee soomaaliya si ay danaheeda uga gaarto qadiyadaha lagu muransan yahay ee dhex yaalla labada wadan gaar ahaan dacwadda badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya laba iyo labaatankii bishii agost ee sanadkii hore ayaa doorasho ka dhacday magaalada kismaayo waxaa dib xilka madaxweynaha jubbaland loogu doortay axmed madoobe iyada oo qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya lagu diiday in lagu aqoonsado natiijada kasoo baxday doorashadaasi tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey ayaa waxaan jirin wada shaqayn ka dhexaysa dowladda federaalk ah iyo maamulka jubbaland iyadoo xiisado colaadeed ay ka jireen qeybo ka mid a gobolka gado dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa casuumad ku saabsan shirka golaha amniga qaranka waxa uu fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir shirkan oo aan weli waqti rasmi ah loo qaban ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii wadatashiyo looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka arrimaha amniga dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka sarkaal ka tirsan booliska atlanta ayaa shaqada laga eriyey kadib toogashadii foosha xumayd ee loo geystay nin madow ah sarkaal kalena waajibaadkii shaqada ayaa laga fariisiiyey sida ay ku dhawaaqday waaxda booliska goor hore oo xaddan maanta ah tallaabadan ayaa ka dambeysay iscaslaadii maalintii sabtida ee taliyaha booliska atlanta erika shelds oo ka degtay xilkii ay haysay kadib dilkii habeenimadii jimcaha loo geystay rayshad brooks oo ahaa toddobayilabaatan jir kaasoo dhaliyey kacdoon cusub oo ka dhacay magaalada atlanta kadib mudaharaadyo rabshado wata oo ka dambeeyey dhimashadii george floyd oo ku baxay gacanta booliska minneabolis sarkaalka shaqada laga joojiyey oo magaciisa la yidhaahdo gared rolf ayaa waxaa shaqada la qoray bishii oktoobar ee sanadkii sarkaalka shaqada laga fariisiiyey ayaa waxaa lagu magacaabaa david brosenan oo la shaqaalaysiiyey bishii sebtembar ee sanadkii sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeen u hadlay booliska qaybta booliska waxay sidoo kale sii daayeen kaamirada jirka iyo muuqaalka sawirka ee kaamirada ku xiran gaariga booliska ee duubta dhaqdhaqaaqa gaarigaasi duqa magaalada atlanta keisha alliance batmes ayaa ku dhawaaqday iscasilaada taliyaha booliska shir jaraa'id oo ay qabatay galabnimadii sabtida waxaana ay ku baaqday in si deg deg ah shaqada looga eriyo sarkaalka rasaasta furay dalka brazil ayaa dhaafay dalka ingiriiska isagoo noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan ee xanuunka covid -19 dhimashada dalka koonfurta america ayaa sida muuqata axaddan maanta ah waxay ahayd labaiyo afartan kun toddoba boqol iyo labaatan halka britain ay ahayd koob iyo afartan kun toddoba boqol afartan iyo toddoba sida laga soo xigtay jaamacadda johns hopkins tirakoobka mareykanka ee dhimashada ayaa hadda waxay mareysaa boqol shan iyo toban kun afar boqol soddon iyo lix waana wadanka ugu sarreeya liiska dhimashada ee caalamka jaamacadda johns hopkins ayaa sheegtay in tirada kaysaska cudurka coronavirus ee adduunka oo dhan ay gaartay ilaa iyo siddeed milyan mareykanka ayaa waxa uu xanuunka covid -19 ku dhacay in ka badan laba milyan oo qof waxaana ku xiga dalka brazil oo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ay tahay in ka badan sideed boqol iyo konton kun ruushka ayaa ku jira kaalinta saddexaad ee ugu sarreysa kaysaska oo dadka uu ku dhacay xanuunka ay ka badan yihiin shan boqol sagaal iyo toban kun dalka shiinaha ayaa laga soo wariyey konton iyo toddoba kays oo cusub oo xanuunka covid -19 axaddan maanta ah taasoo ah isku darka ah maalin keliya ee ugu sarreysa muddo laba bilood gudahooda
bilowna madaxtooyada dalka jabuuti maanta duhurnimadii waxaa ka furmay shirka taariikhiga ay leeyihiin ergooyinka la hogaaminayaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi shirkaasi waxaa gudoominaya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaa sidoo kale ka qaybgalaya diblomaasiyiin caalami ah sidii shirkan uu ku furmay ayaa waxaa maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka wareystay wariyaha v o eda rabadaan muuse oo ku sugan madaxtooyada jabuuti wadahadaladii way furmeen waana dib baa loo ambaqaaday wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ee beryahanba loogaadaya inay fadhiyeen marka ufuudii o dhan way sor fadhidaa qol gaara lagu jiraa dhinacyadii o dhan way ku dhan yihiin waxaa ka mid ah dabcan madaxweynaha jabuuti oo waddankada martida loo yahay iyo ufuudii reer jabuuti waxaa kaloo jooga abiy axmed oo prime ministerkii ethiopia oo isaguna dee waftigiisii wata waxaa kaloo jooga labadii dabcan dee wada hadlaysay somaliland iyo soomaaliya waxaa kaloo jooga danjiraha maraykanka arrimaha soomaaliya u qaabilsan donald yamamoto iyo xogeyihii igad oo isaguna ka qayb qaadanaya dhammaan way ku dhan yihiin waftiyada haddaynu xoogaa xusno xagga somaliland waxaa ku jira salabaan maxamuud aadan oo ah guddoomiyaha golaha guurtida ee somaliland wasiirkii arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamed maxamuud faratoon wasiirka horumarinta somaliland isaguna ee maaliyadda doctor sacad cali shire wasiirka ganacsiga ee somaliland maxamuud xasan sacad saajin wasiirka xanaanada xoolaha siciid sulud maxamed iyo dabcan ergeyga gaarkii arrimaha wadahadallada u qaabilsan madaxweynaha somaliland doctor adna aadan ismaaciil xagga soomaaliya dabcan waxaa joogayn madaxweyne farmaajo waxaa joogayn maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isaguna gudoomiyihii golaha wakiilada federaalka soomaaliya waxaa joogayn ra-iisul wasaarihii federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo wasiire kale waxaa kaloo jooga ethiopia prime ministerkii abiy axmed wasiirkii arrimaha dibadda ethiopia wasiirkii maaliyadda axmed shide waxaa kaloo jooga wasiirka howlaha nabadeynta ee dowladda federaalka ethiopia dhammaan xagga jabuutina dabcan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaarihii jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf wasiirka gaashaandhigga ee jabuuti xasan maxamed waxaa kaloo xagga jabuuti jooga wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha dhammaan waa lagu leeyahay giddi waa la iswada hor fadhiyaa sidaas shirkiina uu socdaa ilaa iyo hadda weli wax ka soo baxay ma jirto waanu socdaa shirkii waana la iswada hor fadhiyaa shirka marka uu furmayay ma jireen wax wada hadal ah ama ajendaha shirka ah oo goobta ay laga sheegay oo wariyaashu loo sheegay ma jiro wax ajendaha oo la sheegay wax ilaa iyo hadda waxaa dee dib layskugu soo noqon doonaa dabcan qolyihii dee u hadlayeen labada dhinac markaas la qaadan doono dhammaan waxyaabihi ka wada hadleen waxa ka soo baxay hase yeeshee ilaa imika waa laysor fadhiyaa wadahadalkii ayaa socda bilowna dee uu yahay dabcan muxuu ahaa marka saasee dee maaragtay muxuu ahaa weli way ku jiraan waan qolkii ay ku shirayeen halkii baanu wadahadalku uga socdaa marka ramadaano wadahadalku ma la ogyahay inta maalmood uu qaadanayo ma maanta oo keliya ahba ma dhowr cishuu soconaya ilaa iyo hadda weli wax la shaacaye ma jirto ilaa hadda waxaanu ognahay in de maanta uu furmay oo dib loo amba qaaday wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya muddada fadhiyey hase yeeshee ilaa hadda lama xaqiijin oo wax ajendaa lama soo bandhigin oo lama odhan intaasoo maalmood buu soconaya markuu maanta furmo markaa dib baan dee ka ogaan doonaa hadduu allaydhaa kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da oo ku sugan madaxtooyada jabuuti rabadaan muuse uu waramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington wafdiga somalilan ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse bixi ayaa ka hadlay tegitaankii shirkii jabuuti markii ay ka dhoofiyeen garoonka magaalada hargeysa waa kan waryaheena khadar maxamed cakule wafdiga ayaa intii aanay ka ambabixin garoonka diyaaradaha ee cigaale magaalada hargeysa waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan brofesor yaasiin maxamuud xiir faratoon uu sheegay warbaahinta ujeeddada wafdiga u kacay dalka jabuuti iyo xubnaha wafdiga ka kooban yahay inaan idiin sheego inuu dalka ka ambabaxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muse biix cabdi wafdigaas wuxuu baxayaa dalka jabuuti madaxweynahana waxaa ku weheliya guddoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka ama guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan ismaaciil oo ah la taliye xagga qonsulaadiska ee jamhuuriyadda somalilan waftigaas wuxuu u baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qabanqaabiyeen dowladda jabuuti iyo dowladda maraykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb gelayaan madax kale oo badan oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha dowladda ama dalka etoobiya wafdigaas waxaa la isugu keenayaa somalilan iyo soomaaliya ujeeddada shirku waa intaas geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan brofesor yaasiin faratoon ayaa sheegay in aanay weli haynin ajendaha rasmiga ah ee shirka lagaga wada hadlaya isagoo carabka ku dhuftay in marka shirka la taga la ogaan doono ajendaha rasmiga ah waxa uu yahay waa sida uu hadalka u dhigaye ajendihiisa iyo waxa lagaga wada hadli doono iyo arrimahaasu dee marka laysu tago unbaa laga hadli doonaa waxaan halka kan hadda ka sheegno oo aanu ma jiro insha allahuna waxaanu rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhammaado idiin sheegayaa khadar maxamed cakule v o e hargeysa wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayaa bilowday sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaasi oy wada kulmeen madaxweynayaashii hore ee sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kaleeto axmed maxamed silaayo sidoo kale waxaa goor dambe kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleeto axmed maxamed silaayo haddaba maxay wadahadalladan kaga duwan yihiin kuwii hore maxaase fursad ah oo wakhtigan jira su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa haaruun macruuf wuxuu weydiiyey brofesor afire cabdicilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar saddex fursadood ayaa kuwani ay kaga duwan yihiin ama saddex arrimood waxaan isleeyahay yani meesha hadda taala waan is u arko aniga in mar walba qaarkood ay jireen qaarna ay hadda soo kordheen fursadda koowaad oo ugu muhiimsan waxa waaye in somalilanna dadaalkeedii maaragtay ay ku raadinaysay in ay aqoonsi hesho ayay weysay oo markan ay ku qasban tahay inay sidii kale wax u raadin karto u raadiso soomaaliyana ay kusoo fashilantay inay dowlad aan somalilan ka mid ahayn ay xamar ka dhisto marka hadda labadaa qolaba waxaa la yidhahdaa mutually herting stalemate labada qolaba marka derbigay madaxa ku dhuftaan waxay ku qasban yihiin marka waxa next best optionka ama waxa kuugu soqeeyo haddaad waxaad rabtay heli weyso waxaad waxaad heli kartaad markaa aadaysaa labo waxaan u arkaa aniga in ay fursad tahay etoobiya oo weligeed aan taageerin wadahadalladan soomaaliya somalilan ama midnimo iyo midnimo la-aanba oo posishonkeedu uu ka duwanaan jiray maanta ayada iyo great powerka waxaa maraykanka iyo european unionka iyo african unionka iyo jabuuti iyo kulli inay aragti iska agdhadhow ka yeesheen arrintan cusub oo ay bushkan hadda raba yani isla riixidan ay go-aan isla gaareen ayadana waa fursad fursadaan horay uma jiri jirin waa fursad cusub fursadda saddexaad oo aan isleeyahay runtii waa wa waa muhim waxa waaye in dowladda hadda jirta sidii kuwii horeba kuwii hore dhaqaale meesha kuga ahayn laakiin allegiance political waxay samayn jireen tanaasulaad siyaasi ah laakiin dowladda hadda jirta farmaajo particularly sida ay wararka xogaalkaa sheegayaan wuxuu ogol yahay oo diyaar ka ah tanaasulaad siyaasi ah iyo tanaasulaad dhaqaale ah dhaqaalahaas ama ha noqdo maaragtay compensation ama ha noqdo dee wax iska development oo la wadaagi doono dhaqaalaha marka waa mid ka imaanaya waxaan dayn cafiska la socda maahan oo hadda soomaaliya qasnateeda ku jira iyo lacagay hadda soomaaliya bixisa ma hayso tanaasulaadka siyaasiga oo dabcan laga hadlayaana waa uun waxa soo socda sidii loo wadaagi lahaa haddiiba hal meel ay iskugu dhamaadaan marka fursaddaa ayada ah aslan way jiri jirtay oo wataan hadda kulahaa dee madaxdii horena way samaysay farmaajona hadda wuu sameeyey badanaa dhaliilaha yimaadaa waxa waaye in ay farmaajo ha noqoto ama madaxdii horeba ha noqotee waxa ay qolyahan international communitygu mar walba ku celiyaan sanadka ugu dambeeya ayay ayaa ayaa tanaasulaadkaas inta badan yimaadahay dhahaa ee ma yimaado sanadaha ay madaxdu ay bilowga yihiin laakiin waxay doontaba ha noqotee anu waxaan u arkaa inay still tahay fursad saddexdaa fursadood ayaa jirta waxaa laga hadlayaa qadiyad xasaasi ah iyo qodobo xasaasi ah tan ugu caansan ee dadka dhegahooda mar walba ku dhacda waxaa ka mid a midnimada soomaaliya waa muqadas iyo somalilan oo dhinaceeda dhahaysa go-itaanka iyaga ama madax banaanidayadu waa muqadas kasoo qaad inaad ka mid ahayd dadka wadaxaajoodkan miiska fadhiya ee lafdhabarta u ah halkeed wax ka bilaabi lahayd ajanduhu muxuu noqonayaa tallaabooyinka xiga maxay noqonayaan iyo dariiqa ama tubta wadaxaajoodku uu ku dhacayo horta wax muqadasa ma jiraan meeshan kitaabka ilahay unbaa muqadasa wixii ka soo haraa waa waa waa waa wixii aan isku heshiino ama aan isku raacno ayaan ilaashanayna ilaa markay danteenna ay u adeeg waayaanna waan bedelaynaa waaye saddex horta booska mawqifka ay somalilan taagan tahay oo ah waanu kala tegaynaa iyo kan soomaaliya ay taagan tahay waanu midnimadii ayaan ayaan joogaysa oo haddaba sida xamartaala waxa waaye somalilan waxay ula dhaqmaan inay maamul goboleed tahay oo sida ay maaragta maamul goboleedadan shantaa oo kaleeta ula dhaqmaan labadaa labada mawqif waa laba mawqif oo cadcad oo practiceka hadda uu ku shaqeeyo ay tahay ola dhahda waa tagnay waxba isha iskuma nihin iyo kuwa dhahaysa maya maan tegin madaxdiinana soomaaliya xamaraan ku dooranaynaa maamul goboleed ayaa lamid tihiin labadaa arrinay ahayd labadooda hadda ma shaqaynayaan xaqiiqatan sida sida muuqata waxaa soo haraya marka waa in inta meesha layskala yimaado opshanada ka sokeeya intaasoo option baa jira xuseen tanzania hadda ka hor wuxuu sheegay in confederaal iyo federaal iyo waxaasoo dhan laga wada hadli karo xuseen bulxan mar wuxuu sheegay associational state wax la yiraha in laga wada hadli karo soomaalidu waxay hadda aada uga hadashaa waxa asymmetric federalism la yiraha in laga marka optionadu aad bay u badan yihiin anigu ma qabo marka in layska soo xiro oo wadahadalka halgeed lagu xiro oo waa baxaynaa iyo ma baxayno iyo carwish de haddii meel lagu gaarayo soddon sanaa hadda dhammaan rabta wax hadda ay qolo gaar wax ugu hirgashayna ma jirto waxyaalaha ugu sahlan aruno meesha yaalla waxa waaye dowladda xamar joogtaa election aan qabanaynaa oo qof iyo coda waa kuwa doorasho qof iyo cod aan qabanaynaa waa kuwa leh doorashada qof iyo codkaa een somalilan ka qayb gelin xagee geenaya yacni caqliga caadigaa markuu shaqaynaya somalilan hadda hadii tiraa waa iska baxaya hadday bixi karto sagaal labaatan sanay baxaysay wax hadda international communitygaana soo diiday maana hadda soomaaliya maba diidinba oo waxaa jira dowlad cusub caalamka inay kusoo biirto waxay leedahay wadooyin loo maro lixdan iyo sideed dal ayaa raba inay go-aan adduunyada oo ay dowlad gaara dhisaan lixdan iyo sideeddaa dal ee raba inay go-aan marka la fiiriyo aakhirka waxay isugu yimaadaan laba qodob keliya qodob ah in dowlad ka mid tirsan dowladaha shanta ah oo veto power kale ay ku wadato iyo in dowlad kamida dowladaha veto power kale aysan kaa hor imaan halkaasay aakhirka isugu imaanaysaa kosovo oo oo boqol iyo hodhodho dal ay ay aqoonsan tahay qaramada midoobey caalam waa laga sii laayahay macnaha waxa waaye dowlado hortaagan ayaa dowlado waxaa jira ruush iyo leh oo aan ogolayn marka somalilan ma jiro ingiriisa soo gumaystay xataa ma ogola inuu qadiyadda somalilan champion gareeyo tan kale chinese iyo ruush iyo oo ayagu secessionist groups raba inay go-aan qaba ayaa inta badan mawqifkooda asalka wuxuu yahay inaysan diyaar u ahayn ina inay taageeraan marka meesha hadda laga hayo somaliland ma way ahayn soomaaliya iyo xamar may ahayn waxa waaye international communitygii african unionkii oo asna taagan wax soconaya ma laha meeshaasaa asalku ahaa marka hadday qancin karaan oo ay keligood ay bixi karaan dee arrintuba hadda maanta insta ma soo gaarteen soomaaliyana hadday dawlad dhisa karaan maanta dee lagama wada hadleen doorasho dadban doorasho dadbana hadda loo fadhiyaa in laga hadlo marka aniga waxaan isleeyahay arrintaa ayada waqtigeedii waa lasoo dhaafay inaan waqti dambe ku dhubin marka kaba soo qaad in niyad wanaag lala yimaado qodobada la wada faaqido laga wada hadlo guddiyo la xulo maxaanku yidhaha wadahadallada lasii wado maxaa caqabada ah ee soo waajihi kara
afar caqabadood oo kokooban ayaan aan carabka ku dhufanayaa midda koowaad waa waqtiga waqtigan hadda la joogo oo farmaajo oo xukunkiisa gabaabsi yahay abiy axmed uu gabaabsi yahay xukunka maraykanku uu gabaabsi oo maaragtay xilli dambe yahay oo doorasho la wada aadayo xukuumadihii oo dhan oo muhiimka ahaa waxay ku nool yihiin maxaan ku idhaahdaa browid time waxaan lano yani wakti badan ma jiro marka sanadkaa maadaama sanad doorasho lagu jiro cid dadka mandatka haysta waxaan dowlad adugu sii dhacaysa ah inay xilligaani timing waqtigu waqtigii ugu fiicnaa ma ah runtii waa number one talabaad waxa waaye waxaan muuqan in bulshada caalamka beesha beeshan caalamka waxa la yidhaahdo aysan political capital investment waxaan la dhaho aysan gelin mashruucan yani inaysan waqtigii iyo iyo maaragtay heerkii loo baahnaa inaysan ku wajihin south sudan markay goynayeen maraykanku senator danforth nin la yidhaahaa fadhihi jiray meesha oo invoy ahaa oo president bush soo magacaabay arrintaana hadda safaaradaha wada waxaan anugu aaminsana hadda safaaraduhu inaysan ku filnayn oo ay u baahan yihiin inay soo galaan taa macnaheedu ma aha iyagu hadda markaad waraysto waxay kuleeyihiin afrikaankaa hogaaminaya geelle iyo abiy axmed iyo waxaa hogaamin doona maxaan ku idhaahdaa african unionka laakiin xaqiiqatan inkastoy qoladaas hogaamin karaan meeshani waxay u baahan tahay culays aada u xoog badan in laisugu geeyo culayskaasna hadda aniga iima muuqdo tan saddexaad waxaa waaye xiriirkii farmaajo iyo biixkii u dhexeeyey saddexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuu ahaa xiriir colaadaysan oo oo isjiidjiid iyo runtii ay ka dhalatay arrintaas ayada ah waa caqaba oo kalsoonidii dhaawacday oo markaad qolada somalilan garato cawnaadii buu nala ka jaraysaan baa nala yeelay waxaas unbay leeyihiin runtii arrintaas ayada ah waxaan isleeyahay caqabooyinkay ka mid tahay tan kale oo caqabada ah waxa waaye in dowladda dhexe ee xamar dowladda farmaajo aysan wadan maxaan ku yidhaha bayskeedii oo dhan yani waa inay bayskeeda oo dhan waxa aada u kala daatay hadda mucaaradkii iyo maamul goboleedyadii iyo wixii oo dhan baa hadda burar isla hortaagan marka arrintaanina waxay ku qumaneed xitaa hadda haddii somalilan loo hoyanayo oo loo noqonayo in maaragtay go-a afarta daraf laysla qabto oo sidii nabiga alay slat slam yani berigii dhacday oo kaleeto yani wax laysla wado loola tago ayagu markay lixdankii imaanayeen u s p iyo s n l waxay ku midaysan yihiin bay ku yimaadeen marka xataa soomaalida qoladan soomaaliya hadday xataa somalilan hadda ula tegayso mashruuc wax ay isla dadaaminayaan oy isla wadaan inay u tagaan laakiin xukuumadda keliya wax ku kooban aniga waxaan u malaynaa xoogaa arrintaas inay kala dhiman tahay oo ay qumanaan lahayd in la abbaaro kaasi waxa uu ahaa afyare cilmi oo u warramaya haaruun macruuf dhinaca kalena siyaasiyiin iyo xubno kale oo ka mida bulshada rayidka ayaa ka hadlay siday u arkaan shirka maanta ka furmay jabuuti ee dhinacyada soomaalida haddaba xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho wasiirkii hore batroolka iminkana ah madaxa macadka arrimaha dawliga sibam maxamed mukhtaar ayaa ugu horeyn ka warbixiyey sida uu u arko shirka maanta furmaya iyo qodobada la filayo in looga hadlo runtii wadahadallo macno leh oo u dhexeeya soomaaliya iyo muqdisho iyo hargeysa waxay ahayn intii udhexaysay ilaa wixii ka dambeeyey hakad ayaa iska galay den hakadkii markuu galo wadahadaladii xoogaa waxaa aad u kacay xiisada labada dhinac ayaa aad u kacay soo marka wadahadaladan macnaha waxay kusoo aadeen wakhti aad muhiima oo loo baahan yahay oo keeni kara in ay mana bilow u noqdaan xalinta farqi udhexe labada dhinac arrimaha aan isleeyahay marka hadda shirkan bilowga ah lagu soo qaadi karo waa arrimaha aan xasaasiga ahayn sida ti kuwii ankara ka dhici jire oo kale oo dowladdii xasan sheekh iyo markaas iiraanya ay wadi jireen oo ahayd in laga wada hadlo arrimaha amniga laga wada hadlo arrimaha dhaqaalaha laga wada hadlo arrimaha macaawinada laga wada hadlo arrimaha ganacsiga waxyaabaha aanan aadka la isugu diidanayn ee laga wada shaqayn karo macluumaadka intelligenciga wadaagitaankooda sirdoonka la dagaalanka shabaab waxyaabaha is leeyahay ayaa hadda focuska la saari doonaa waxyaabaha aadka xasaasiga oo ay ka mid tahay sida laga yeelayo madax banaanida somalilan waxaan filayaa inaana hadda shirkan aynu wax badan ka muuqan doonin maxamed mukhtaar ayaa sidoo kale aaminsan in labada madaxweyne farmaajo iyo biixi ay wajahayaan culays siyaasadeed kaas oo aan u saamaxaynin in shirka ay kaga hadlaan arrimaha masiiriga sidaan ognahay dowladda federaalk waxaa kusoo qaabilsan doorashadii ayaa kusoo qaabsan gaaraha madaxweyne farmaajo ee xukunkiisa wuxuu ku egyahay sideeda february ayuu ku egyahay laba kun iyo kow iyo labaatanka marka culeys siyaasadeed ayaa saaran oo ah oonu wax badan aanu ogolaan karin sidoo kale biixi inkastoo asaga doorashadiisa ay tahay laba kun iyo labaiyo labaatanka aanu hadda doorasho isugeyn laakiin asagana culeys wuxuu ka saaran yahay arrimihii baarlamentariga doorashooyinka baarlamentariga ayaa xisbiga wadani iyo mucaaradkii o dhan ay ka sugayaan inay dhacaan marka labadoodaba manaha ma ogolaan karaan arrimo waaweyn oo masiiri ah dad bixin kara hadda ma aha laakiin waxay ka shaqayn karaan in macnaha arrimahaas aanan dhibka weyn lahayn aan xasaasiyada weyn laga kala qabin si fudud loo wada looga wada shaqayn kara inay ka shaqeeyaan inay ka wada hadlaan tusaale ahaan arrimaha bangiyada arrimaha isu socodka ganacsiga xorta ah amniga soo waxyaabaha lagu wada heshiin karo marka hore in laga bilaabo siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in kulankan jabuuti ku dhex maraya madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan uu daahfur u yahay wadahadaladii hakadka ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyey taasoo wax weyna ka taraysa sii ambaqaadista arrimaha labada dhinac u dhexeeya sida uu tilmaamayo xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka yacni maqnaanshihii iyo wadahadal la-aantii iyo runtii kala maaragtay awdnaantii ayay waxay ka furaysaa maaragtay maaragtay albaabkii ku hor gudbanaa inay wada hadlaan dadka walaalaha ah oo awal siyaasiyiin oo low maaragtay profile ayay ku bilaabanaysay heer maaragtay ama wasiiro ama dad marka iyaga matalaad wakiilo u ah ayaa is aragooda xoogiisa waxay ku soo socotay in muddo ah dowladdan dowladdii ka horeysay tii madaxweyne xasan sheikh tii sheekh shariif intaba waa lagu haminaya mar weliba marna maaragtay walaalaha maqnaanshahooda iyo inay ayaga ay go-een qof kasta waxa waaye wuu tabayey sidii ayaga loogu ergeyn lahaa iyo sidii ayaga lagu qancin lahaa ama wixii tabashaa ay qabaan ee loo hor fadhiisan lahaa marka tani waxay tallaabo horta ay u tahay bilowgii inay furanto waddadii xidhnay kadibna lagu sii socdo ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta v o a la wadaagay aragtidooda ayaa sheegay in shirkan uu gogol xaar u yahay dariiqii lagu gaari lahaa midnimada shirkan ka furmay jabuuti waxaan u aragnaa tallaabo horey loo qaaday waa soo dhoweynaynaa waxaana rajaynaynaa inuu noqdo bilow fiican u noqdo sidii dib ay maaragtay ugu midoobi lahayd waqooyiga soomaaliya iyo koonfurtii oo maanta dowladda federaalk soomaaliya ay maamusho iyo somalilan inay u noqoto dariiqii lagu gaari lahaa midnimadaas aan rajaynayna bilow fiicanna inay tahaan aaminsanna waxaa laga hadli karaa marka ugu horreysa in xiriirka iyo maxaanku yidhaahdaa isu furnaanshaha maaragtay labada shacbiya laga wada hadli karaa waxaa laga wada hadli karaa in somalilan waxyaabaha ay tirsanayso marka ugu horreysa in looga cawil celiyo oo la qiro maaragtay waxyaabihii jiray markaa kadib waxaa laga hadli karaa wax badan dastuurka laga hadli karaa qaabka ay markaasi ay dib uga wada hadli karaan arrimaha muhiimka oo ay ugu weyn tahay sidii ay dib ugu midoobi lahaayeen ile midnimadii hore wax badani ka tirsadeen maanta marka inay noqon karto wakhti cusub oo arrimahaasoo dhan laga wada hadli karo ismaaciil axmed nuur oo ka tirsan xildhibaanadii baarlamanka sideedaad ee soomaaliya ayaa aragtidiisa ku aadan shirka jabuuti ka furmay qaabkan u dhigay shirkaas aniga waxaan u arkaa shakhsiyan inuu yahay tallaabo muhiim ah aada iyo aada muhiim uga ah oo loo qaaday in laga wada hadlo masaalixda ummadda soomaaliyeed maxaa jira muddo soddon sano ah kadib laga soo bilaabo kii markii dowladda dhexe soomaaliya ay burburtay labada somalilan iyo dowladda dhexe ee soomaaliyaba waxaa u caddaatay in dowladdii dhexe soomaaliyana dowladnimo buuxdo la gaari waaye dowladda somalilanna in dowlad madax bannaan oo dunidu ay aqoonsan tahay ay noqon weyday marka haddii la isaga sii socdo labadii dariiq dee waxaa caddaanaysa markaa somalilanna in somalilan aysan ahaanin dowladda federaalka somalilan inaysan dowlad federaal oo soomaaliya ahaanin marka qasab waxaa ah in si laysku yimaado la iska weydiiyo wax la wada hadlo midna waan kuu sheegaya haddii somalilan ay rabto inay dowlad madax bannaan noqotana wadaxaajood ay ku imaan kartaa haddii dib la isugu soo noqonayana wadaxaajood ayay ku imaan kartaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dood ay dhowaan qabatay laanta af soomaaliga ee v o a oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban waxaa inoo soo jeedinaya falastiin axmed iimaan
kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa barnaamij gaara oo ku saabsan xanuunka coronavirus ama covid-19 oo dunida geeska gees si ba-an u aafeeyey barnaamijkan waxaan ku marti qaadnay dhakhaatiir soomaaliyeed oo si hufan u sharxaya halista cudurka iyo sida looga gaashaaman karo cudurkan wuxuu dunida ku dhacay ku dhowaad toddoba malyuun oo qof waxaana u dhintay afar boqol oo kun oo qof soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo qof inuu ku dhacay in ka badan siddeetan qofna ay cudurka u dhinteen dhakhaatiirta barnaamijka ka qaybgalaysa waxa ay ka jawaabayaan su-aalo fara badan oo nooga yimid geyiga soomaalida ee geeska afrika iyo weliba soomaalida ku nool qurbaha waxaa naga xasuusinayan qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo sheegay inuu isku arkay qaar ka mida calaamadaha xanuunka coronavirus haddaba barnaamijka dhakhaatiirta ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah dor maxamed maxamuud cali fuje madaxa dhakhaatiirta u xilsaaran xanuunka covid-19 muqdisho ayuu joogaa dor cabdicasiis maxamed cali shoombe oo ku takhasusay cudurada faafa cisbitaalka martiini ee lagu daweynaya bukaanada covid-19 ayuu ka howlgalaa haddase london ayuu joogaa dor faadumo xaashi iimaan waxay ka mid tahay dhakhaatiirta magaalada hargeysa iyo weliba dor maxamed cismaan xasan oo ka mida dhakhaatiirta dhammaantiin kusoo dhawaada waana ku mahadsantihiin waqtigiina xanuunka covid-19 ee geeska afrika hadda faraha ba-an ku haya waxa aad moodaa in soomaalidu aanay sidaasi wax badan uga ogeyn haddaba barnaamijkan aan fursad dadka u siino inay idin weydiiyaan su-aalo cudurkan ku saabsan su-aasha koowaad waatan
asalaamu calaykum v o a anigoo ah xasan cali waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada nairobi gaaraan xaafadda islii dhakhtarka waxaan su'aalayaa cudurka la yidhaahdo corona waanu ku weeraranay muxuu yahay calaamadaha lagu gartise maxay tahay
su-aashan waxaan siinayaa dor fuje si uu si kooban uga jawaabo waa caaqub adduunka oo iskanta laba kun kula sagaalkii lasoo helay oo ka bilowday dalka shaaniiska calaamadaha ugu darto waxaa ka mid ah qandho tiro badan waxaa ku xiga qalalan iyo neefta kuga ceshuumaysa qofku wuxuu yeelan karaa urka oo ka taga dhadhanka oo ka taga calaamado badan oo kalu leeyahay muruqyo xanuun waa leeyahay hadduu qofku yahay qof cuduro kale qaba cuduradu waa uga sii darayaa ilaa uu dadkii uu hadhow geeyo in ay siiyo la geeya dadka gobolkiis waa iska maayda waa yaryahay qaar waa iska meel dhaxaad qaarna waa neefta ku xeshoonto waxay ku khasbanaadaan in la geeyo daryeel gaara la siiyo oo ilaahay ay siiyo
aadaa u mahadsan tahay dor fuji in badan oo ka mid ah soomaalida geeska africa cudurkan covid-19 ama covid sagaal iyo toban waxyaabo kala duwan ayay ka aaminsan yihiin laba daawado oo muqdisho jooga ayaa su-aashan iyagu soo gudbinaya magaceygo saddexan waa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed haddaan ku bilaabo su-aasha meesha taala coronavirus inuu yahay wax jiro iyo wax inaasan wax jira ahayn ani shakhsiyadeyda waxaan ka aaminsanahay in wax la bubuuniyo uu yahay oo wax jira ahayn qadar ilaahayna ay tahay wax walba magacaygu eh maxamed deeq dakhtarka waxaan weydinayaa waxaa la leeyahay dadka islaamka cudurkan kuma dhaco maxaa muxuu ahaay ma ku dhici karaa cudurka islaamka
su-aashaasi waxaan siinayaa doctor cabdicasiis shombe oo jooga magaalada london wuxuu yidhi mid dadka muslimka ma ku dhacaa midna wuxuu yidhi aniga maba aaminsana wax la buunbuuninaya waay ninka hadlaya waa anigoo doctor shombe ah oo cudurka ugu dhacay marka taas waxaa markhaata u kacay aniga laftigayga oo igu dhacay tan labaad ummadda muslimka kuma dhaco cudurkan diin ma laha kalar ma laha religion ma laha qof uu cafinaya ma leh qof walba waa ku dhacaya laakiin qofka ilaahay ugu talagal kuma dhacaya laakiin inta ilaah u qoray waa ku dhacaya isagoona fiirinayn kalar iyo diin iyo midab iyo meesha adduunka joogta china ka soo bilaamay yurub buu kusoo gelgeshay africa hadda qasaaya haddana wuxuu usii gudbay xoogiisa latin america sidaa ka warqabtaan marka sheekadaas inuu cudurkan jirin waa been wuu jiraa dad badanoo soomaaliya ku dhacaani ka mid ahay ilaahayna iga raysiiyey doctor cabdicasiis maadaama aad waayo aragnimadaasi u leedahay marka uu qofku ku dhaco tusaale ahaan wadanka soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrikaba waxyaabaha ka jira waxaa ka mida in dadku aysan kala fogaan karin oo qoyskii ay ama hal qol wada degan yihiin ama meel yar oo aada u kooban ay degan yihiin sidee qofka noloshaasi ku jira uu isku gooni yeeli karaa si xanuunka uusan qoyska intiisa kale ugu gudbin xotore waa runtaa ummadda soomaaliyeed waa dad oborkoraadu guryo ku nool laakiin dadaalka haddaad samaysa waa samayn karta hadda example waxaan kuusoo qaadanayaa nin ingiriisa saddex iyo toban cunug dhalay hal qolbu isku xiray cilmihiisana kuma dhicin naagtiisa kuma dhicin waayo qolbu isku xiray cuntada waa loo geenayey wax walba bac buu ku xirayey kabacdi markuu isticmaalo bacdasoo ku xiran soo tuurayay ma waxaasaa qof soomaali samayn waaya u malayn inuu samayn karaa haddii la dadaalo waa laakiin haddii la iska dhaadhiciyey waxaan ma jiraan waxaan ilaah baa noo qoray naguma dhacaayo gaalada ku dhacaya waa dhib laakiin waxaan aaminsanahay qof walba waa iska karantiili karaa qol yaroo lagugu xiro cuntada lagugu keeno markaa masqusha aa gelaysidna dadka kale inta meel ku xaroodaan masqusha keligaa waa geli kartaa qolkaada ku xirnaanaysa ilaa afar toombar ilaa ka roonaanaysa waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis shombe su-aasha saddexaad waa dhib badanta inay sameynaysa waa mahadsan tahay doctor cabdicasiis su-aasha saddexaad ayaan u gudbaynaa abdicasiis cismaan oo jooga magaalada hargeysa dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurkan covid nineteen calaamadiisa waxaa ka mid ah qufac badan baa la sheegaa markaa qufacan dee kolley waxaa iyaguna waxaa le duraygai caadigahaa iyo tiibaygii oo kale wuu leeyahay markaa qufacan isagu muxuu kaga duwan yahay qufacyadaa kale dee xanuunadaasi leeyihiin
su-aashaasi cabdifataax cismaan waxaan siinayaa toreysa faaduma xaashi iimaan oo hargeysa joogta
qufacan uu keeno coronavirusku wuxuu ku xidhaya inta uu ku dhibay marka hadduu aada kuu qabto qufaciisu waa mid xad dhaafa oo ilaa iyo keenaya maogtahay dhimasho haddii uu si yaro fudud kuu qabtayna wuxuu la mid yihun duriga kale laakiin iminka somalilan oo kale dadka iyagoo qufacu ku yaray wax walba ku yaryahay bay haddana waxaa ku badan dhimashada loo dhimanayo caabuqa sanbabka qofkii oo waxba dareemin oon qufac badan lahayn unbaa qofkii markiiba waxaa kusoo baxaya inay sanbabadiisa biyo ka buuxsamaan dabeetana halkaa ilaa iyo ay gaadho dhimasho
doctoreysa faadumo marka la fiiriyo xanuunkan waxaa la sheegaa in dadka waayeelka ah oo kale uu khatar badan uu ku hayo laakiin waxaa jira dad kaleo iyana xanuuno kala qaba dumarka uur kale tusaale ahaan saameyn intee leega ayuu ku yeeshaa marka xanuunkani uu ku dhaco adduunyada kale de waynu ognoo saameyn xooglu ku leeyahay oo dad badanoo uurla ayuu dilay laakiin annaga somalilan ilaa iminka wax kaysa oo uu dilay ama uu qaba weli ma hayno gaar ahaan magaalada hargeysa inta kalena kolley waan ogaan lahaye dad badan ayaanu ka shakinay oo xumad leh oo qufac leh laakiin markii aanu baadhnay badidoodii waxay noqdeen negative aada u mahadsan tahay doctoreysa faadumo su-aasha afraad ayaan markana u gudbaynaa magacaygu waa cabdiraxmaan romaansi jooga magaalada muqdisho waxaan maqalnaa in calaamadaha korona ay yihiin qandho qufac qalalan qofkii oo naqaska ku xidhma qofka urkii ka taga marka doctor waxaan in badan aragnaa dad oo ka mid ah bulshada oo calaamadihii qayb ka mid ah lagu arkay misena aysan iskarantiilin ama tuutale lagu arkay oo haddana nabadiisa socdo aan iskarantiilin oo baashii naqaska aanan xidhin cisbitaalna aanan tegin wax dawana aanan isticmaalin marka doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qofkii calaamadahaas mid ka mida lagu arko mala dhihi karaa koroonu qabaa koroonuhuse qofkuma inuu soo ritaa ama soo socdaa koroono ku dhici karaa qofka su-aasha cabdinaasir oo muqdisho jooga waxaan u gudbinayaa dhaktar maxamed cismaan oo jabuuti jooga
waa su-aal runtii la isweydiiyo ay tahay waa dadka xanuunka ku dhaca noocyaal badan bay kala yihiin may socdaan buu yidhi waa iyagoo iska socda ayay dadkaasi ay xanuunkiina haddana ay leeyihiin dadka u badan ee anagu jabuuti aan ku aragno matalan waxa weeyaan dad boqolkiiba sagaashan calaamado aan lahayn laakiin xanuunkii tabin karaya calaamado amba calaamado aada u fudfudud la oran karayo ay leeyihiin sankoo sankoo siinkiiyo daa iyo urtiiyo ka guurta amba dhadhankiiyo ka guura afka cuntadii markay cunayaan waa calaamado fudfudud weeyaan runtii oo laakiin iminka gaar u noqday runtii haddii la idhaaho urtaa ka guuraysa iyo dhadhankaa ka guurayo qofkii xanuunkaasi coronaviruska dadkaasi markaa marka la baaro ee la eego p c r koogii la eego negative bay qaarkood noqon karayaan waa kuwa calaamadaha fudfudud le matalan p c r koogii negative noqon karayaa laakiin haddii c t scan la mariyo waxaa laga arkayaa sanbabkoogii calaamado sidaa daraaddeed baan iminkan jabuuti aada u isticmaalnaa c t scanka dadka calaamadaha coronaviruska amba qof buu la degan yahay matalan reerkii qof baa laga helay ku kaloo waxaa jira dhibaatada sidii dadkii aad ka hadlisay markii dhaweyd qof weyn amba qof xanuunadii macaanka dhiikarka wadna xanuun kale dadkaasoo kale matalan marka laga waayona haddii uu calaamado fudfudud leeyahay haddana oo p c r kagu negative laga waayo xanuunkii laga waayo waxaan u sameynaa city scanka oo city scanka ka fiicanba markaasi p c p c r ka dadkaasoo waa mahadsan tahay kale aad baan intan dambe aan u isticmaalnaa waa mahadsantahay dr maxamed halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamij gaara oonu kaga hadlayno xanuunka coronavirus su-aalo dhowra ayay dhegaystayaasha iyo daawadayaasha v o ebana soo weydiin doonaan n markana dhinacii su-aalaha ayaan u gudbaynaa waa cabdinaasir cabdulaahi cismaan waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyey takhaatiirta cimilada cimilada maa kala duwan qabowga iyo kuleelaha magacaygu waa maxamed jibriil maxamed ee, ku nool magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahaa ee, coronavirus sida hadda soomaaliya oo kale aad ba kulushahay ee, cimiladeeda soddon digri in ka badan ay gaartaa marka latin america oo kale ama wadamada yurub oo kale ee, barafaa ka daa-o sida ayaga u saameynayo iyo anaga sidan u saameynayo isma lahan maladhihi maladhihi karaa
N su-aashaasi waxaan siinayaa dr fuji
asalaamu calaykum waa su-aal fiican weeye Eh, cimiladu saameyn ma ku leedahay faafitaanka eh, cudurka saameyn ma ku leedahay nolosha viruska saasaan labada su-aalahan ka kala dhigaya Eh, haddaan midda hore aado cimiladu saameyn ma ku leedahay faafitaanka cudurka waxaan dhihi karaa ma haynan weli cilmi baaris inta la sameeyey laleeyahay ma- ma- dadka qabaa cudurka midka kale ma u gudbinayaan cimilo kasta ay joogaan waxaa muhiima waxay tahay in dadku isku soo dhowaado in etiketkii qufca aan la hagaajin qofku inuusan maaski wadan inuusan gacmihii iska dhaqayn intaasa horta ah, muhiimka waa waa jirtaa haddaan idhaahno viruska asaga marka ci- banaanka marku usoo baxo cimilada adag iyo cimilada qabowga kee u roon waxaa u roon midda qabowda oo midda kuleylka ahi waa u daranta sida cilmi baaris waa dhaweed laga sameeyey maraykanka ay sheegtay laakiin faafitaankiisa waxaasi waxa weye qof qabaa loo baahan yahay iyo qof u nugul cudurkaas haddii labadaasi isku yimaadaano cimilad kasta ha joogaane waa u gudbi karaa waa mahadsan tahay N su-aasha lixaad ayaan markana u gudbaynaa aygu cali bashiir cilmi Een, waxaan ku noolahay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaan rabaa ditoorka inaan weydiiyo een, quurada caafimaadka iyo dadku sida ay u badan yihiin waxay leeyihiin wuxuu u badan yahay dadka uu dilo amaba ku dhaco dadka waaweyn wixii konton afartan lixdan gaaraya ama dhimashaduba ku badan tahay Een, ma la helayaa ditoore haddaan ku sii weydiiyo sida dadkaas waaweyn dad yaryar oo toban jir lix jir toddoba jir amaba caruur ka sii yaryar oo uu ku dhacay amaba dilay haddii ay jirto ma isku sibaa looga tacaamulayaa xagga een, karantiilka ama daaweynta ama daryeelka
N su-aashaasi waxaan siinayaa dr cabdicasiis oo london jooga haddaan ka jawaabo su-aashaas waa laga yaabo carruur inuu ku dhaco ma lala tacaalayaa sidii waayeelka loola tacaalaya waa lala tacaalayaa laakiin kanoo kale waxaa la geenaya qaybta bidiyatrikada si waalidkiis ula jeego marka cunug yar oo toban jir ama sideed jir ah isolation kligiisa ma gelin kartid marka wuxuu u baahan yahaa carinka la sameeye sida qofka waa- waayeelka ama qofka weyn laakiin waxaan u sheegi lahaa wiilkaas cudurrada dadka yararka ku dhaca inta badan boqolkiiba siddeetan waa asymptomatic wax symptoms carruurtana qabaan guriga kula joogaan marka waxay u gudbin karaan dadka guri la degan cudurro kale waxaa laga yaabaa cunugaas hadduu qabay asma ama uu qabay epileptic ama diabetic yahay ama cudurro kale neurologiga cunugaas hore uu qabay jiro kale waxay fududanaysaa sida dadka waayeelka kale cunugaas inuu jiro- jiradaas u nugunaado uu u dhinto waa waa suurtagal maadsantahay Laakiin- waa maadsantahay laakiin dr inta cabdicasiis badan Een, waxaa jirta waxyaabo kala duwan oo ay soomaalidu isticmaalaan een, oo ay sheegeen in xanuunka covid 19 uu daawo u yahay kasakow inaad dhakhtar tahay bukaan xanuunka uu ku dhacana waa tahay marka maxaa ku caawiyo isdhihi karta dadku waxay sheegaan basasha toonta malabka xabad sowdada aniga kula hadlaya oo dhakhtar ah markaan xanuunsaday gabar soomaaliyeed oo isbitaalka degan ayaa waxay ii samaysay agtiisa degan waxyaalahan sanjibiil iyo filfo iyo qoryo iyo magac ma- maraq khulul iyo waxaas been kuma sheegi kuma dhigi karo waan ku raysta laakiin mana ku dhigi karo waa waa kasii daray laakiin waxaan kuu sheegayaa in ay cuntada ii fureen sankana iyo cabarsanaa ii fureen laakiin markii xaaladda ay xumaatay waa taan hore u sheegay dad badan ay ogyihiin isbitaalka ayaan korantiin isku sameeyay oo aan galay taasna waxaan bilaabay riil daawada rasmigeed oo cudurka loogu talagalay inkastoo aysan jirin adduunka daawo loogu talagalay laakiin daawooyinka loogu markaas ugu habboonaa oo loogu talagalay infectionka sanbabka iyo jirkayga galay
waa ayaa isku maadsantahay daaweeyay een, kuwaasna waa ku rumaad waa maadsantahay dr cabdicasiis Een, markana waxaanu u gudbaynaa su-aasha toddobaad bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan ibraahim doctoorka su-aasha weydiinaha waxay tahay ma la yaqaanaa muddada uu qofka haynayo eh, coronavirus mahadsanid Een, markana waxaan u gudbinayaa dr maxamed xasan oo jooga jabuuti ha bismillahi raxmaan raxiim xanuunkan eh, dadkaan aragnay ilaa iminka ugu yaraan toddobaad ilaa laba toddobaad yuu hayaa laakiin waan aragnana qof uu gaadhay ilamaa bil iyo badh uu gaadhay kii nugu badnaayaan aragnay jabuuti bil iyo badh buu gaadhay qofkaasoo intiiyoo dhan iska fiicnaa ilaa intii uu is- uu bogsaday bil iyo badh kadib intaasoo dhan karantiin baa lagu hayay ilaa intuu qofkii xanuunkii uu ka bogsanayo waa mahadsan tahay een, dr maxamed Een, marka qofka uu xanuunku ku dhaco sidee la rabaa qoyskiisa tusaale ahaan in ay uga falceliyaan ama taageero ha noqoto ama kaalmo kaleo qofka loo fidiya ha noqotee sidee qoyska haddii qof kamida uu ku dhaco ay uga wada hadli karaan xanuunka maxaa laga rabaa Een, waxaan siinaa dr maxamed iminka runtii dadku way fahmeen bilowgii way ka nax- way ka naxayeen xanuunka marka la sheego inta dambe maadaama dad badan xanuunka ku dhacay soo fahmayaan marka markuu qof ku dhaco xa- aqalka gurigii dadkii kale la wada noolaay oo dhan iyagiina waa laba- waa la- waa laga baadhayaa si markaasi dadkii haddii inay ku dhacdo ina- in ay ka caa- ka badbaadaan xanuunkii si aqalkii loo kala saaro loo kala eego inta isla gelaysa iyo inta dhinaca kale een, is- is- isla gelaysa dadkii een, u baahnaa dhakhtar in la dhigana waa laga soo dhex qaadaya dadkii sidii dadka waaweynaa iyo dadkii xanuunada lahaa dhakhtaradii baa lagu eegayaa dawada ugu horeysa qofka horta waxa weyaan intaa lala socdoba intaa caafimaadkiisa qofka lala socdo iyaaba dawow aba wixii la siinayaba hadhow toole siduu doctor cabdicasiis soo sheegaba dawooyin cadaana ma jiraan oo la cadeeyey laa imika laakiin qofkii la socodkii war laga hayay ee la ilaalinayay iyaaba dawow noqonaysa marka aada u kii- mahadsan tahay dr maxamed Een, waa kugu soo noqon doonaa Een, markana waxaanu u gude- gudbaynaa su-aasha xigta anigoo la- la yidhaaho yaasiin salaad galeer oo magaalo madaxda puntland jooga garoowe oo jira siddeetan sano eh, waxaan dhakhaatiirta weydiinayaa inay ii kala caddeeyaan cudurkan waddankii qabsaday oo adduunka oo dhan silsiladoo la yidhaaho covid nneteen iyo dhiikarka dhiikarka dhiikaruna waa qabaa waxay xiriir wadaagaan yaan rabaa inay ii sheegaan dhakhaatiirta adduunka haye waxaan siinayaa dr faadumo xaashi oo joogta hargeysa inay su-aashaasi ka jawaabto Een, ah, horta cudurkani waa virus waa infection waa caabuq ba ogtahay Een, dhiigkarkuna waa cuduro maxay hayday dee ku dhacaya wadnihii wadnihii dhiigii karaayo marka cudurada dhiigkarkiihi eh, badida waxay keenaan inay xididada laayaan ayay keenaan oo dee xididadu ay daciif noqdaan saas daraaddeed markuu cudurkani ku dhaco dee wuxuu kasii dhigayaa wuu sii een, dhibaataynayaa wuxuu kasii dhigayaa wiik dabeetana waxay weeyaan een, xidhiidh gaari kama dhexeeyo laakiin waa cudurada khatarta iyo dadku laynayo because waxay markii hore iyagu waxay qabeen dhibaatooyin kelyaha ah waxay qabeen dhibaatooyin wadnaha ah waxay qabeen dhibaatooyin badan isaguna wuxuu laynayaa waynu ognahay xididada yaryar buu laynayaa oo wuxuu keenayaa weyaan xinjirow marka dee iyagu waxay u sii yihiin dad u nugul inay dhibaatadii kusii dhacdo marka waxaa haboon qofka dhiigkarka lihi inuu ka fogaado meelaha bulshooyinka cudurku jiro si uu isku ilaaliyo waayo waynu ognahay cudurada macaanka cudurada dhiigkarka cudurada kansarka waxaasoo dhan inay yihiin cudurada aada ugu dhibaatoobaya marka ay dhacdo maxaahayde cudurkan aada umahadsan tahay doctor faaduma markana su-aasha xigtaa ayaanu u gudbaynaa magaciigu waa hibaaq cabdulaahi ku nool magaalada muqdisho doctoorka waxaa weydiinayaa maadaama cudurka koroonaha uu yahay cudur si fudud laysku qaadsiiyo dadka xanuunsan oo cudurka koroonaha u xanuunsan ma qaadsiin karaa dhakhtarka daaweynayo waa mahadsan tahay su-aashan waxaan siinayaa dr cabdicasiis shombe oo london jooga su-aashan adiga ayay si gaara kuu qusaysaa adoo martiini maadaama aad madax ka tahay ayna ka mid tahay meelaha lagu daaweeyey cudurka waxaan u malaynaya inay tahay meesha keliya oo hadda magaalada muqdisho lagu daweeyey
haddaan ka jawaabo su-aasha qofkaas xamar jooga na soo weydiiyey dhakhtarku waa bini aadam waa qof adoo kale ah cudurka kama weynaan karo marka haddii beeshinka cudurka qabo hadduuse dhakhtarka protection si fiican uusan kabargarin jirkiisa iyo sankiisa afkiisa qalabka loogu talagalo uu xiran waa qaadaya boqolkiiba boqol waa la hubaa laakiin hadduu dakhtarkaas wixii loogu talagal qalabka ugubka isku jirkiisa oo xirto si fiican isaga taxadiro ma ku dhacayo laakiin dhakhtarka laba iyo toban saaco dadkaas ku dhex jira riskiisa waa high aniga nasiib wanaag beeshinkayga cudurkama qaadin alxamdulilah waxaan ka qaaday dhakhtar soomaaliyeed oo cudurka aan asintomatic calaamado qabin ayaa isla fadhiisanaa dhowr maalmood dadka beeshinkaan daaweeye waa mahadsan yihiin waan daaweeyey way raysteen laakiin cudur iguma ridin wabillahi towfiiq aadaa u mahadsan tahay doctor cabdicasiis su-aalaha la xiriira sida loogu hortegi karo ayaa iyagana maaragtay dad badani ay qabaan markana su-aasha xigta ayaanu u gudbaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa qadre axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka su-aal ah corona viruskan hadda socda ah coronavirus waxyaabaha looga hortegi karo intuu uusan biniaadanka uusan haleelin sidaa uga hortegi lahayn haddii uu kahortagi suurtogeli weyso oo qofka ku dhacane waxyaabaha loogala tacaali karo sida ugu habboon oo aan rabno inaan ogala tacaalno ayaan rabaa inaan ogaado doctor maxamed cismaan oo jabuuti jooga ayaan siinayaa su-aasha ku saabsan sida looga hortegi karo ama loola tacaali karo oo loo daweyn karo marka qofka uu xanuunka ku dhaco kahordega horta waa dawada ugu horeysa xanuunka kahordegaasiyo ah faraha farahoo la maydho maaskigoo la gashado iyo kala durcursanaasha mitir wax ka badan qofkii uu ku dhacana hadduu xanuunkii intaasi kahordegaasi qofkii soo dhaafto ku dhaco xanuunkiina waa inuu qofkii isagu ka gashado maaska si dadkii kale oo uu ka ilaaliyo siduu ugu tabin lahaa isagiina daweyntiisii waxay taalaa kolba siduu xaaladiisu tahay aada u mahadsan tahay doctor maxamed doctor fuja ayaan mar kale kusoo celinayaa weli daawo rasmi ah ma jirto laakiin soomaalida gudaha iyo dibaddaba arintan daawo dhaqameedka ayay hadal hayaan maxaad kaga jawaabaysaa bismillaahi raxmaan raxiim daawo dhaqameedku horta waa daawo dhaqameed dadku waxaa jira maraan daawo la aqoon ayay calaamadaha gobolkood oo hargabku ka mid yahay markay arkaan habab ay isku daaweyn jiraan aa jira hababkaasi marka waa soo jireen weeye waana la arkay inay mararka gobolkooda ay aada iyo aada wax u taraan laakiin covid nneteen waa ka weeyaha kaas haddii uu qofka calaamado leeyahay oo sanbabkii u gaaray oo acute respiratory distress syndromeka la gaaro wuxuu ka tirahayaa male wuu caawi karaa qofka marka hore oo uu sanku xiran yahay dhuunta xanuunayso waa laisku huriyaa oo dadku markay isku huriyaanna kadibna waa waa waa cabaan marka arrinkaas xabadkii kore iyo dhuuntii kore intay kore joogto oo sanka ay joogto iyo dhuunta way furi karaysaa kuwa gobolkoodna waxay leeyihiin kuleylkaasi u ogolaan maayo virusku inuu ku noolaado laakiin waxaasoo dhama ilaa cilmi baaris inta la geliyo laysxag dhigo dad aan qaadan iyo dadkii qaatay la ogaado waxtarkooda markaasaan ka hadli karaynaa markana dhinacii su-aalaha ayaanu ku laabanaynaa daawadayaasha iyo dhegaystayaasheen magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jooga magaalada nairobi ma jirtaa dhakhtar ama ma jiraan in dawooyinka mxuu ahaa daawa dhireedka lagu daweeyo cudurkan magacaygu waa jawaahir bashiir cismaan waxaan ku noolahay magaalada hargeysa ma jirtaa maxaan ku dhahday dawa dhaqameed lagaga hortagi karo xanuunkan covid nineteen ambase loo cuni karo xasan cabdi waxaan joogaa jabuuti waxaad noo taagdeen dhakhaatiirta dawo dhaqameedka saa toonta dheendhanaanta inta la iskaga daweyn karo coronaviruska su-aalaha sii isku xiga ee saddexda ah waxaan siinayaa doctor faadumo xaashi horta waxaa aada iyo aada uga hadlay brofesoorka iyo dhakhaatiirtoo dhan way ka hadleen dawo dhaqameedka dawo waxaynu odhan karnaa waa dawo waxtar bay leedahay marka inta la baadhay culimmada adduunku soo saartay yidhaahdaan dawadaas waxaasay dawo ka tahay innaga waxa weeyaan waxyaalahan aynu isticmaallo dee cid tijaabisay ma jirto marka anugu dadka cudurka inahayo dartii uma aan idhaahdeen dawadhaqameedku waxba idiin taraysaa ama way idinka hor joogsanaysaa waayo cudurkan waa cudur weyn oo u baahan in si weyn looga taxadiro marka haddaynu dadka ku dhidhaa toon baa wax kaa taraysayo waxaan maxaahayde sijibiil baa wax kaa taraysaa maaha duraygii caadiga ahaa anigu waxaan odhan lahaa dawadhaqameedka anigu kuuma diidin siduu brofesorku sheegayo waad isticmaali kartaa inta hore laakiin ma jirto dawadhaqameed aynu leenahay cudurkaasay daweynaysaa adduunyadii waaweyneyd ayaa ilaa iminka aan haynin dawadii lagu daweynayay cudurka isaga ah marka innaga oo aan waxbaba baadhin toon iyo basal anigu ma idhaahdeen dadka isku halleeya laakiin waxaan odhan lahaa halla xooga aynu saarno maadaama innaga specially dadka af soomaaliga ku hadla aynu taagteenu aada u daran tahay waxaan odhan lahaa xooga aynu saarno inaynu ka hortagno taasoo ah inaynu qaadano tallaabooyinka lagu laga hortegayo sida in la kala dheeraado in afka la xidho in maxaayde cunto wanaagsan la cuno qofka immunitigiisa kor usoo qaado in la isticmaalo sida vitamin d iyo waxaa qofkii shakiyay qof weynihina inuu asprinka qaato ayaan anu ku waani lahaa laakiin dawadaqameedka waa masan tahay doctor faadumo intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi gaarka aynu kaga hadlaynay xanuunka coronavirus dhammaan asxaabta v o a waxay kaga tegayaan sidaa iyo nabadgelyo fayaqab iyo caafimaad
sanad falastiin axmed iimaan ay ahayd oo barnaamijkaasi wicitaankan u soo jeedinaysay haatana nala dhegaystaa heestan
anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kale ibraahim xasan daandure iyo dhammaanba bahda v o eda waxaan idin leenahay nabadgelyo Wake up.